السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم ولا ليال laa xawla ilaa billaah maxaa dunuubteena ka badan laa xawla walaa quwata ilaa billaah maa axlama allah ilaahay maxaa ka dulqaad badan laa xawla walaa quwata ilaa billaah maa adcafaka ayuha alinsaan maxaa kaa daciifsan insaano waad isqaadqaadaysaa waad iskibrinaysaa ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu ku leeyahay insaanow daciif baa tahay waa taag yar tahay insaanow cadaabkayga xamili mayse cadhadayda way adag tahay ilaahay waxa uu ku leeyahay insaanow ilaahay u soo toobadkee ilaahay u soo noqo subxaanahu wa tacaala ilaahay ghafuurun raxiim weeyaan dunuubta wuu dhaafaa wuu u naxariistaa addoommadiisa toobadkeena toobada uu ka aqbalaa wuu ku farxaa ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala haddaad ka toobadkeeni weydid macaasidaa aad ku dhimatid awaamirta rabbi aada iska diidid subxaanahu wa tacaala nebi moxamed aada waddo ka yeelan weydid sala allahu calayhi wasalam shirki iyo gaalnimo iyo nifaaq iyo fusuuq aada ku dhimatid cadaabka ilaahay xamili maysid ina nebi aadamow maalinkaa weyn ee qiyaamaha maalinkaa khalaa'iqda oo dhan ay iskugu imanayaan calaa saciidin waaxid meel quraat ban quraataa la iskugu imanayaa iyada oo la qaawan yahay oo la qatan yahay maalinkaas ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay wajii'a yowma-idin bijahannam yowma-idin yatadakaru اlinsaanu wa annaa lahu dikraa maalinkaa waxaa lala iman buu ilaahay leeyahay naartii jahannama naartii ilaahay baa lala iman maalinkaas yowma-idin yatadakaru اlinsaan maalinkaa insaankuu waantoobi waxbuu qaadan ilaahay waxa uu leeyahay wa annaa lahu dikra waana maanta miya u ahaatayba maanta insaanku markuu naartii arko wuu ooyi wuu baxsan wuu sasi wuxuu odhanayaa yaquulu yaa laytanii qaddamtu lixayaatii way aakhiradaydan way noloshan maan u soo shaqaysto intan adduunka aan joogay maan u soo shaqaysta imikuu ogaaday in ay aakhirna nolol tahay maan u soo shaqaysto aakhiro nebigeenna moxamedi sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi yu'taa bijahannama yowma alqiyaama maalinkaa qiyaamaha naartii jahannamaa lala iman waa la keeni naartii jahannama lahaa sabcuuna alfa zimaam waxay leedahay toddobaatan kun oo hoggaan bay leedahay waa naartii jahannama toddobaatan kun oo hoggaan bay leedahay maca kulli zimaam hoggaankii walba sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag ayaa yajuruunaha jiidaya buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam khalaa'iqday rabtaa inay ku soo fakato waa laga hayaa mu'miniin baa jooga adqiyaa baa jooga saalixiin baa jooga way hanjabaysaa naartii jahannama maalinkaas ilaahay waxa uu leeyahay takaadu tamayazu min alghayd waxay u dhowdahay naarta jahannamo in ay ciil iyo cadho ay la googo'do ayay u dhowdahay buu ilaahay yidhi takaadu tamayazu min alghayd ciilkay u hayso cadhaday u hayso gaalada iyo munaafiqiinta ayay u dhowdahay inay la googo'do waa naarti jahannamo markay meel fog ka aragto guux iyo shanqar bay ka maqlaan way feera karaysaa buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala idaa ra'athum min makaanin baciid markay ka aragto meel fog buu ilaahay leeyahay samicuu lahaa tagayudan wa zafiira waxay ka maqlaan guuc iyo shanqadh iyo feero kar buu ilaahay leeyahay cadho awgeed way canaaqsanta imaam alqurdubi fii kitaabihi altadkira waxa uu sheegayaa inay soo fakani naaru jahannama ay dadka ku soo fakan waxa uu yidhi hadhi maayo malak muqarab walaa nebiy mursal uu ilaahay soo diray ilaa khara jaathiyan calaa rukbatayh mid walba wuxuu u dhici jilbaha isaga oo lay nafsii nafsii nebi moxamed baa soo kici sala allahu calayhi wasalam hoggaankuu qaba naarta jahannama markaasuu odhani irjicii madxuuran dib u noqon adoo adoo dullaysan dib u noqon ilaa ay kuu imanayaan khalqigii ku galayay markaasay odhani khalli sabiili moxamedow dariiqayga iska keyd isiidaa moxamedow ku gubi maayo adigu xaaraan baad iga tahay markaasaa la odhani oo dib u noqo dib bay u noqon nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam cunuq qoor baa ka soo bixi naarta maalinka qiyaamaha waxay leedahay laba indhood oo wax arka iyo carab hadla markaasay odhani innii wakiltu saddex baa la ii wakiishay saddex baan qabanayaa oonan ka tegay bikulli jabbaarin caniid mid walba oo madax adag oo awaamirta rabbi iska diiday subxaanahu wa tacaala wa bikulli man dacaa maca allaahi ilaahan aakhar iyo mid walba oo ilaah kala samaystay wa bilmusawiriin iyo kuwa dadku way is arkayaan maalinkaas khalaa'iqdu way is arkayaan way isgaranayaan waa hebel iyo hebel iyo hebel naartii jahannamana way arkayaan ilaahay waxa uu leeyahay maalinkaasi yubasaruunahum waa is arki buu ilaahay leeyahay yawaddu almujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniih waxa uu jecel yahay buu ilaahay leeyahay mujrimku faasiqu dembiiluhu wuxuu jecel yahay maalinka low yaftadii hadduu isku furan isku furan lahaa min cadaabi yowmiidin cadaabka maalinkaa jira hadduu isku furan lahaa bibaniihi caruurtiisii caruurtiisii hadduu isku furan lahaa ilaahu caruurtaydaan isku furanayaa ee naarta u kaxayo i badbaadi waa caruurtu jeclaa waa caruurtu u ordi jiray uu cunto u raadin jiray min xalaalin wa min xaraam wuxuu ka keenaba ayuu leeyahay ilaahu caruurta yaan isku furanayaa wasaaxibatihi iyo haweenadiis ilaahu orida kaxe xaaskayga ilaahu naarta ge aniga i badbaadi wa akhiihi iyo walaalkii ilaahu walaalkana naarta ge wa fasiilatihi alatii tu'wiih qaraabadiisii oo dhan tolkii oo dhan buu leeyahay ilaahu naarta u kaxe oo aniga i badbaadi waman fi lardi jamiican waxa arlada ku sugan oo dhan dad ilaahu qofna ha ka tegin anigoo mi badbaadi humma yunjiih wuxuu rabaa keligii inuu badbaado waa cajiib waa maalin daran waa maalin khatara ilaahay waxa uu leeyahay kalaa ka aal ina nebi aadamow ka joogso ina nebi aadamow arrintu sidaa ma aha innahaa tani tan aad ka cabsanaysid innahaa laba waa tii huraysay holcamaysay waa naartii shidmaysay buu ilaahay leeyahay nasaacatan lishawa haragga ayay siibaysaa buu ilaahay leeyahay madaxa lafta ayay haragga ka siibaysa way dilaacinaysaa tadcuu way u yeedhaysaa man adbara mid walba oo daba jeediyey watawallaa oo iska diiday xaqa oo ka aamus ayay u yeedhaysaa wajamaca fa awcaa lacag ururiyey oo weeleeyey ayay u yeedhaysay kaale baa leedahay ina nebi aadamo xaggeed iga baxsan way la hadlaysaa waa u yeedhaysaa naartu ibnu cabbaas waxa uu yidhi radia allaahu canh tadcu lmunaafiqa waalkaafir bilisaanin fasiix munaafiqii iyo kaafirkiiba way u yeedhaysaa luqa u fahmaya oo fasiixa ayaa ugu yeedhaysaa kaalay bay leedahay kaalay hebel hebelow kaalay ayaa ka furan xagguu u baxsanay ina nebi aadam maalinkaas ilaahay waxa uu leeyahay yowmaidin maalinkaas yawaddu aladiina kafaruu waxay jecel yihiin kuwii gaaloobay wa casawu arasuul ee rasuulka caasiyey nebi moxamed iska diiday sala allahu calayhi wasalam kuwii nebiga caayayey awaamirta nebiga iska diidaya sala allahu calayhi wasalam waxay jecel yihiin maalinka low tusawaa bihim alard arlada haddii lagu simi laha ayay jecel yihiin lagu masixi lahaa arlada yaquulu yaa laytanii kuntu turaaba waxa uu leeyahay way shallaytade hoogaygae miyaan noqdo ciidda maan ciidda noqdo maan la ibaabi'iyo intii la isoo saaraya ee naarta la igelinayo waa kibreen arladay isku soo qaadqaadeen ama awaamirtii rabbi way iska diideen subxaanahu wa tacaala maalinkaasi mu'miniinta waa laga soocayaa gaar uga joogsadaa la leeyahay mu'miniinta ilaahay waxa uu leeyahay waxaanu ku odhanay maalinkaa gaalada wamtaazu lyowm ayuha almujrimuun gaar uga socma mu'miniinta imtaazu gaar uga socma nijaas baa tihiin ismay soo nijaa ismayna soo daahirin waad qurmuun tihiin mu'miniinta daahiriinta ah iska ilaaliyaa la leeyahay wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun ilaahay waxa uu leeyahay ina nebi aadamow alam achad ilaykum yaa bani aadam ree bani aadamow miyaanan ballan inila gelin buu ilaahay leeyahay anlaa tacbudu shayaan shayaan inaynu caabidin inaynu raacin miyaanan ballan dhigin innahu lakum caduwun mubiin inuu cadowgiis cadowgiina uu yahay cadow cadaawadiisu ay muuqato miyaanan inii sheegin buu ilaahay leeyahay wa an icbuduunii haadaa siraatun mustaqiim icbud aniga dariiqaygu waa kaa toosan miyaanan inii odhan buu ilaahay leeyahay war mayayna caqli lahayn miyaynu fikirayn ilaahay rasuul buu kuu soo diray muxamed sala allahu calayhi wasalam nuurkaasaa kuu yimid kitaab qur'aanu ilaahay kuu soo diray ina nebi aadamo caqli buu ilaahay ku siiyey aada wax ku garatid ilaahay waxa uu leeyahay dadow wallaahi walaqad adalla wuu lumiyey minkum ininka jibillan ajyaal fara badan jibillan kaiiran quruun fara badan dad fara badan ayuu shaydaan lumiyey afalam takuunuu tacqiluun qaar caqli le miyaynu ahayn khalaas awaamirtii rabbi waad iskaxaqii waa diideen haadihi jahannamu alatii kuntum tuucaduun naartii niliyaboo haye waatan buu ilaahay leeyahay islowhaa gala alyowma maanta gala bimaa kuntum takfuruun waxaad u gaalowdeen awgeed naarta gala buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala silsiladaa lagu xidhayaa waa la jiidayaa waa la garaacayaa lama soo dhowaynayo ilaahay agtiisa wax karaamo oy leeyihiin wax sharafa oy leeyihiin wax qiimo oy leeyihiin ma jirto ilaahay waxa uu leeyahay fasawfa yaclamuuna way ogaan doonaan id ilaglaalu fii acnaaqihim marka qoorta silsilada loo geliyo waasalaasilu yusxabuun silsiladaha lagu jiidayo fi lxamiim xagga iyo naarti xamiimaa loo wadaa uma fi nnaari yusjaruun kadibna naartaa lagu gubayaa buu ilaahay leeyahay subxaanahu silsiladaa qoorta loo gelinayaa waa lagu xidhxidhayaa waa la adkaynayaa waa la garaacayaa way dullaysan yihiin way madow yihiin xagga iyo naarta loo wadaa sharaf ilaahay agtiisa male qiimo male awaamirtii rabbi bay iska diideen kitaabkii rabbi bay iska diideen nebi moxamed bay iska diideen caqligoogii bay ka faa'iidaysan waayeen culummadii iyo ducaadii bay caayayeen waa la isku xidhxidhayaa ilaahay waxa uu leeyahay watara almujrimiina yowmaidin muqaraniina fi lasfaad waxaad arki maalinka mujrimiintii dembiilayaashii oo muqaraniin isku xidhan mid iyo shaydaankiiba isku xidhan fi lasfaad silsiladay ku xidhxidhan yihin waa la jiidayaa bal ilaahay waxa uu leeyahay qaarkood fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuuh silsilad dhudhunkeegu uu yahay toddobaatan xusul ayaa faslukuuh geliyaa la leeyahay sufyaan ithawri waxa uu yidhi waxaa laga gelinayaa dabada markaasaa afka laga soo saaraya oo la isku xidhaya gebigiisaba waa la isku jejebinayaa waa la riixayaa waa la tuurayaa karaamo male waa la garaacayaa ilaahay waxa uu leeyahay yowma yudacuuna maalinka la tuurayo ilaa naari jahannama daca naarta jahannama xaggeegaa loo tuuraya waa la garaacayaa xagga horena waa laga jiidayaa xagga dambena waa laga gara waa laga tuurayaa sharaf male malaa'igtaa riixays malaa'igtaa tuurays naartay jahannamay usoo dhowaadeen naarta jahannama dhambeelay tuuraysaa dhimbiilo waaweyn bay tuurays ilaahay waxa uu leeyahay innahaa tarmii bishararin kalqasr waxay ganaysaa buu ilaahay leeyahay naarta jahannama dhimbiilo kalqasri vi viilaad moodaa buu ilaahay leey weynida dhimbiilo waaweyn bay kusoo tuurays xaggee u ordi waa la jiidayaa waa la garaacayaa way xidhxidhan yihiin haddana waxay rabaan kulaylka naarta inay ka baxsadaan oo xaggee u ordi inay baxsadaan bay rabaan meel ay u ordaan ma jirto ilaahay waxa uu leey yowma tuwalluuna mudbiriin maalinkaad rabtaan inaad daba jeedisaan aada baxsataan maa lakum min allaahi min caasim ilaahay meel aada uga baxsataani ma jirto maalinkaas xaggeed u carari xaggeed u ordi ayaa wax kuu qaban aaway tolkaagii aada ku faanays aaway xoolahaagii aada ku faanaysay aawe baabuurtii aawe guryihii wixii oo dhan aawe waxbaa kuu qabanaya male albaabadii jahannamaa la hor yimid dhimbiilay tuurays xaggaasaa la isku yimid mujrimiintii oo dhan baa jooga gaaladii oo dhan baa jooga munaafiqiintii oo dhan baa jooga ballankoogu waa xaggaas buu ilaahay leeyahay fawarabbika lanaxshurannahum waashayaaiin uma lanuxdirannahum xawla jahannama jithiya ilaahay waxa uu leeyahay rabbigaa baan ku dhaartay muxamedow lanaxshurannahum soo xashrine oo keenne oo keenne waashayaaiin iyaka iyo shayaaiintaba waxaanu keeni naarta jahannama agta uma lanuxdirannahum xawla jahannama jithiya meeshaasay jilbaha u daadanayaan buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala way kulol yihiin way cabaadayaan way qayliyayaan wax taraya male gebigood mujrimiintii oo dhanba meesha ku dhan iyoka iyo aabbahood ibliis ibliisna meesha jooga xaggaasay ku dhan yihiin ilaahay waxa uu leeyahay wa ina jahannama lamawciduhum ajmaciin ballankoogu waa naarta jahannama ballankoogu waa xaggaas lahaa sabcatu abwaab naarta jahannama toddoba baab bay leedahay buu ilaahay leeyahay albaaba albaabuu ka sii hooseeya waa toddoba naarood likulli baabin minhum juzun maqsuum baabkii walba qaar baa loo qaybiyo oo gelaya xaggaasay ka gelayaan kama maqnaanayaan ma habsaamayaan adduunka waa laga yaabaa inaad habsaantid maxkamaddii adduunka aadsi soo taagi lahayd waa laga yaabaa inaad ka habsaantid hebel aaway uu habsaamay maxkamaddii oo lagu sugayo dadkii oo dhan wala yimaadeen wadnaha istaagoo dhakhtarkaa loo qaaday xaaladiis way isbedeshay wuu waashay waa laga yaabaa in dib loo dhigo laakiin naarta jahannamo ilaahay waxa uu leeyahay wamaa hum canhaa bighaa'ibiin ma aha qaar ka maqnaanaya meeshaas ma habsaamayaan uu habsaamay dib ha loo dhigo ma jirto waa la keenayaa meeshaas albaabo albaabo ka sii hooseeya waa darakaat naartu culimmadu waxay yidhaahdeen maa bayna albaabi waalbaab labada albaab waxaa u dhaxeeya khamsu mi'at caam in loo socdo shan boqol oo sano loo socdaa u dhexeeya waa labada albaab waa la canaananayaa marka naarta ay gelayaan waa la garaacayaa lama soo dhowaynayo ilaahay waxa uu leeyahay xataa idaa jaa-uuha marka ay meesha ay yimaadaan naarta futixat abwaabuha albaabadeeda la furo wa qaala lahum khasanatuhaa malaa'igtii ka shaqaynaysay baa ku odhan alam ya'tikum rusulu minkum nigamida mayna inii iman wax kuu diga muuna kuu iman wax wax kuu sheega muuna kuu iman maan lagu odhan naar baa jirta cadaab ilaahay baa jira miyaan lagu odhan alam ya'tikum yatluuna calaykum aayaati rabbikum oo aayaadka rabbi inigu akhriya qur-aanka inigu akhriya miyayna inii iman wayundiruunakum liqaa'a yowmikum haada oo cadaabkan maanta iniga diga mayna inii iman maxaa ini helay maxaad uga faa'iidaysan weydeen rusushii qaaluu balaa haa way noo yimaadeen walaakin xaqat kalimatu alcadaabi cala alkaafiriin kelmaddii cadaabka ahayd ayaa ku xaqiido ku xaqiiqowday kaafiriinta khalaas bay leeyiin waan ka faa'iidaysan waynay waxba waan garan weynay adduunkaan ka raacnay iyo shahawaadka adduunka khalaas baa la leeyahay haddaad ka faa'iidaysan weydeen qiila dkhuluu abwaaba jahannama khaalidiina fiiha albaabada jahannama gala khaalidiina fiiha waad ku waaraysaan meeshaas kama baxaysaan fabi'sa mahwa almutakabiriin meesha ay galayaani waa xaggee waa naartii jahannama naarta jahannama ayaa diyaariyey ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay baa diyaariyey haddii lagu yidhaahdo inan yar baa dab kuu shitay uu ku gubayaa aada uga cabsan mayse inan yar wuxuu shiday nin baa dab kuu shitay uu ku gubaya haddii lagu yidhaahdana in yar yaro weynaan magaaladii baa iskuu kaa tegaysoo dab kuu shitay waa nixi aada ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaalaa dabka u shiday maxaad u malayn uu gaalada kaga argoosanayo ilaahay baa ka argoosanaya gaalada dabka rabbi miyuu qaboob yahay dabka rabbi dambas miyuu leeyahay maxaad u malayn dabka ilaahay shiday nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam uuqida cala annaari alfa sana naarta waxaa la shiday kun sano xata xmarat ilaa ay ka casaatay buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam kun sano ayaa la shiday ilaa ay ka casaatay uma uuqida calayha alfa sana kun sano oo kale ayaa la shiday xata byadat ilaa ay ka caddaatay buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uma uuqida calayha alfa sana kun sano oo kale ayaa haddana la shiday xata swadat ilaa ay ka madoobaatay fahiya sawdaaء mudlima way madowdahay oo aad bay u madowdahay buu hi nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex kun oo sano ayaa la shiday maxaad u malayn ya bni aadam maxaad u malayn dabkeenan adduunka haddii la yidhahdo waa laguu gubi waad cabaadi lahayd oo way kulushahay oo adkaysani mayse ta aakhiro maxaad u malayn nebigeenu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam naarukum alatii tuuqiduun dabkan adduunka eed shidanaysaani juz-un min sabciina juz-an min naari jahannam waa qayb yar marka loo qaybiyo naarta jahannama toddobaatan qaybood ayay qayb yar tahay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtu waxay idhahdeen yaa rasuula allahi wain kaanat la kaafiya iyadoo haddayna lagu gubi lahaa way nagu filnaan lahayd nebigu wuxuu ihi fainahaa fudilat bitiscatin wa sittiina juz-an sagaal iyo lixdan goor bay kasii kulushahay dabka adduunka dabkan adduunka sagaal iyo lixdan goor bay kasii kulushahay kulluhaa milu xariha ibnu cabaas baa la weydiiyey radia allaahu canh can naari dunyaa mima khuliqat naartan adduunka maxaa laga abuuray baa lagu yidhi waxa uu yidhi min naari jahannam naarta jahannamaa laga soo qaaday laakiin toddobaatan goor ayaa biyo lagu soo qaboojiyey waa dabkeenan adduunka ee ina gubaya ayaana loo soo qaboojiyey toddobaatan goor walowlaa daalika ma intafactum minhaa bishay haddii aan sidaa loo soo qaboojin kumaynu intifaacdeen buu yidhi wayna gubi lahayd gebigiinaba maxaad u malay naartaa jahanam naartu aad bay u gun dheer tahay way weyn tahay nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam ina sakhrata alcadiima dhagax weyn buu yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam latulqaa min shafiiri jahannam naarta jahannama ayaa lagu tuuray fatahwii fiihaa sabciina caaman toddobaatan sano ayay gunteeda u soo socotay wamaa tafdii ilaa qaraarihaa gudaheegana weli ma gaadhi buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam toddobaatan sano ayaa u soo socotay riwaayo kale waxaa ahayd wallaahi latumla'anna waa la buuxini oo waa la buuxini buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa shiday naarullah naaru اllahi اlmuuqada allatii taطalicu cala alaf'ida ilaahay waxaa wada taasi waa naartii ilaahay naartiinni ma ah naaru اllah waa naartii ilaahay almuuqada ee la horiyey hurmaysay shidmaysay allatii taطalicu cala alaf'ida quluubtay feenataa buu ilaahay leeyahay subxaanaه wa tacala ka shaqeeya malaa'ig aad u qalqallabsan qalbigoogu adag yahay ad adag ilaahay waxaa uu leeya calayha korkeega waxaa oo ka shaqeeya malaa'ikatun khilaad malaa'ig ad adag shidaad oo aad u dardaran laa yacsuuna allaha maa amarahum ilaahay kuma caasiyaan wayafcaluuna maa yu'maruun waxay la amrana way yeelaan ilaahay markuu cabaado ina nebi aadam u qayliyo malaa'igta baryo looma naxayo way adag yihiin way qallabsan yihiin way aad bay u quwad badan yihiin xaggaasaa lagu tuurayaa ina nebi aadam malaa'igtaasaa tuuraysa quwad aad u weyn leh kallaa layumbadanna fi lxutama ilahay saasuu leeyahay waxaa lagu tuuri oo lagu tuuri fi lxutama tii jejebinaysa way jejebinaysaa gebigiisaba bay ka siinaysa wamaa adraaka ma alxutama maxaa ka ogeysiiya buu ilaahay leeyahay ta wax jejebisa waxay ti ayuha alikhwa ka meeshaa galay wuu hoogo wuu khasaaray wuu baaba'ay baaba' dambe uma hadhin wuu khasaaray ka meeshaa gala naartaas samo dambe dib uma arkayo dib dambe uma seexanayo hurdo dambe ma see ma jirto qabow reexo dambe sharaab qabow midna meeshaa kuma helayo kulaylkan jabuuti eed arkaysid siduu u daran yahay haddii lagu yidhaahdo biyo qabo lagu siin maayo marwaxad iyo kilimasaar iyo qabow iyo laguu furi maayo maxaad u malayn cadceeddaa joogsa lagu yidhaahdo keli mayse naarta jahannama maxaad malayn ilaahay waxa uu leeyahay laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaba meeshaa kuma dhadhaminayaan qabow iyo sharaab midna ma helayaan intaa waxaa u raacsan ma neefsanayaan neeftana waa lagu xajinayaa bal maxaad u malayn adoo dab lagugu shidayo kuleelkaasi uu jiro neeftana lagugu xajiyey maxaad u malayn albaabka naartana lagugu daboolo naarta oo qofka lagu daboolo rabbina uu cadhoonaya maxaad u malayn innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun markay gelayaan naarta jahannama ilaahay waxa uu leeyahay wa tarhaquhum dillah waxaa daboolaya wejiyaashooda madow dullinimo ayaa daboolaya uu khasaaray khalaas naartii jahannamu gelaya mu'miniintu xaggaa way bishaaraysanayaan way faraxsan yihiin way qoslayaan isaga ilaahay waxa uu leeyahay wa tarhaquhum dillah dulli baa daboolaya wejiyaashooda madow way dulaysan yihiin boodh baa saaran wejiyaashooda maa lahum min allaahi min caasib ilaahay wax uga kaalmaynaya meeshaasi ma jiro wejiyaashooda waxaad moodaa buu ilaahay leeyahay kaannamaa ugshiyat wujuuhuhum qitacan min alleyli mudlima in gurcud habeenka madowgiisa in lagu gooyaad moodaa oo lagu daboolay wejigiisa gurcudka habeenkii in lagu daboolaad moodaa siduu u madow yahay kaannamaa ugshiyad wujuuhuhum qitacan min alleyli mudlima ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiihaa khaaliduun wejigoogu saas u madowya wa wujuuhun yowm yowmaidin calayhaa habara wejiyaal buu ilaahay leeya maalinka boodh baa saaran oy boodhaysan yihiin madow baa saaran tarhaquhaa qatara ulaa'ika hum alkafaratu alfajara intan um haddu leekaan lahaa dhib weyn ma jirteen waa la weynaynayaa ina nebi aadam ka naarta gelaya waa la naaxinayaa aad buu u burnaanayaa waxaa la rabaa naartu inay ka dheregto ayaa la rabaa nebigu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam maa bayna mankibay alkaafir ninka kaafirka abuu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ee naarta ku jira labadiisa galbo galb labadiisa garab waxay isku jiraan masiiratu halaaثati ayaam saddex maalimood in loo socdo ayay labada galba isku jiraan waa weyni naarta jahaname inay ka dhegta la rabaa liraakibi اlmusric buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ka wax fuushanee ordaya labadiisa garab wuxuu u soconaya saddex cisho in loo socdo xadiiskana bukhaari baa soo wariyey waa saxiix cajiib gawsihiisa nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam dirsu lkaafir gawska kaafirka ee naarta ku jira aw naab ama foolkiisa waa midlu uxud buurta uxud oo kale weeyaan bu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa buurta uxud oo kale weyni gawskan yar baad imika suus yar hadduu kaa galo seexani mayse waad cabaadi waa ilig yar oo lagaa saari karo maxaad u malayn isaga oo buurta uxud leekaaday walciyaadu billaah garabkiisu intaasuu leegyahay gebigiisu saasuu u ballaadhan yahay qaarkood waa la cidhiidhiyayaa naartaa lagu garaacayaa naartaa lagu cidhiidhiyayaa dushaa laga garaacayaa meeshiibaa naartiibaa meeshii loogu tala galay cidhiidhi bay ku noqonaysa markaasaa madaxa laga garaacayo oo lagu riixayaa ilaahay waxa uu le waidaa ulquu minhaa makaanan dayiqan marka lagu tuuro meel yar iyo oo isku xidhxidhan meel yar ayaa lagu tuurayaa dacaw hunaalika hubuura hoog bay u yeedhaan buu ilaahay leeyahy meeshaas alla waan hoognay bay yidhaahdaan markaasuu ilaahay leeyahy laa tadcu lyawma hubuura waaxida hoog quraata ha u yeedhanina maanta waan hoognay maaha arrintu wadcuu hubuuran kaiiran hoog badan u yeedha waan hoognay waan hoognay waan balaanbalnay waan dhaha buu ilaahay leey hoog quraata ma jirta meesha hoog badan baa inii sugan waad baaba'deen waad halaagsanteen buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala meeshaas waad ku khasaaraysaa hoog quraata ha u yeedhanina hoog badan u yeesha ma taqaanaa naarta jahannama bensiinka lagu shido xaabada lagu shido ma taqaanaa dhuxush ilaahay waxa uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hoy kii allii nebigiisii rumeeyo quu anfusakum wa ahliikum naara naftiina iyo ehelkiinaba naar uga diga buu ilaahay leeyahay waquuduha annaas waxaa lagu shidayaa oo lagu horinayaa oo bensiin u ah annaasu waalxijaara dad iyo dhagax dad iyo dhagax baa meesha lagu shidayaa taasuu ilaahay leeyahay faataquu nnaara alatii waquuduha annaasu waalxijaara uciddat lilkaafiriin waxaa lagu horinayaa meeshaas waa dad iyo dhagax buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ibn rajab waxa uu leeyahay xaabada dadka naarta jahanname waxaa lagu shidayo khamsatu anwaac min alcadaab shan shay oo cadaabay leedahay sircat liiqaad aad bay u hurtaa hore u huraysaa wanatilu raa'ixa aad bay u qurmuun tahay naartu wa kahratu dukhaan qiiq badan ayay leedahay washidaة اlاltisaaqi biاlabdaan jidhkana way ku dhegtaa wa quwati xarihaa idaa xumiyat aadna way u kulushahay aadna way u kulushahay sidaasuu ibn rajab yidhi ahlu naarku cuntay leeyihiin ilaahay wuxuu ku sallidayaa gaajo aad bay u gaajoonayaan isaga oo gaajoonayuu dhintay qabriguu galay isaga oo gaajoonaya waa la soo saaray wuu gaajoonayaa siraadkii baa la taagan yahay maxsharkii baa la taagan yahay mowqifkii qiyaamaha la taagan yahay wuu gaajoonayaa naartii jahannamaa lagu tuuray aad buu u gaajoonayaa cunto kale male geed naarta jahannamo ka baxa naarta jahannamu ka baxaa kaasay cunayaan oo cunto u ah ilaahay waxa uu leeyahay subxaanahu wa tacaala geedkaa waxaa la yidhaahdaa zaquum baa la yidhaahdaa innahaa shajaratun takhruju fii asli اljaxiim waxay ka baxdaa buu ilaahay leey geedkaasi wuxuu ka baxaa naarta jahannamo gudaheegu ka baxa طalcuhaa kaأnnahu ru'uusu shayaaiin haddaad aragtid laamaheyga buu ilaahay le waxaad moodaa madaxa shayطaanka oo kale foolximadiisa ilaahay waxa uu leeyahay fainahum laaakiluuna minha taasay ka cunayaan famaali'uuna minha albutuun oy caloosha ka buuxinayaan buu ilaahay leey waa geed naarta jahannamu ka baxaa buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa taala aayad kale ilaahay waxa uu ku lahaa ina shajarata zaquum geedka zaquum la yidhaahdo طacaamu latiim kalmuhli yagli fi lbutuun caloosha ayay ka buuxinayaan markaasaa ilaahay wuxuu le kalmuhli waa naxaas la dhalaaliyey oo kale ama daamur oo kale weeyaan yaglii fi lbutuun caloosha waxay leeyahay subxaanahu wa tacaala markaase markay cunaan ayuu qabsanayaa markaasay leeyihiin biyahana la siiyo geedkii baa isku taagaya geedkii baa gubaya ilaahay waxaa u le wasuquu maaan biyo kulayl dhaafay ayaa la waraabinayaa faqaaca amcaa'ahum mindhiciradoodii iyo xididadii iyo wixii ku jira oo dhan baa ka soo daadanaya wax alla wixii jidhkooga ku jira oo dhan baa soo daadanaya biyo kulay dhaafay ayaa la waraabiyey geed kaley leeyihiin oo cunto looga dhigaya oo la yidhaahdo dariic laa yusminu walaa yugni min juuc buu ilaahay yidhi mana dharginayo ma burnaynayo gaajana waxba kama tarayo cunto kale leeyihiin oo isku taago hunguriga unbu isku taaga ilaahay waxa uu leeyahay طacaamun daa gusa hungurigu isku taagaya waa cunto hunguriga um isku taagta taasi isku taagaysa markaasay cabaadayaan biyahana la waraabiyo biyihii kululaabaa la waraabinayaa markaasaa mindhiciradii iyo waxuu dhan soo daadanaya way dhawaaqayaan eelu jannahay u dhawaaqayaan wanaadaa asxaabu nnaari asxaaba aljanna maxay leeyihiin ilaahay waxa uu leeyahay ehlu naarkiibaa u dhawaaqay ehlu jannihii bay u dhawaaqayaan maxay leeyihiin an afiiduu calayna min almaa'i aw mima rasaqakum allah war in yar un wax noo soo daadiya biyo yarna soo waraabiya aw mimaa rasaqakum allah ama waxaan faraha badan oo alla inagu arsaaqay janno iyo mudhaheegii janno iyo webiyaasheedii janno iyo khayraadkeygii baad ku jirtaan war in yar un noo gurmada oo wax noo soo daadiya maxay odhanayaan qaaluu ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin ilaahay baa ka xaaraan yeelay gaalada mudhaha jannada iyo biyaha jannada ilaahay baa ka xaaraan yeelay kaafiriinta saciid ibnu jubayr waxa uu yidhi yunaadi arajulu abaahu wa akhaah ninka aabbihii iyo walaalkiibu u dhawaaqi muxuu odhan qad ixtaraqtu waan gubtay inankaygii aabba waan gubtay walaal waan gubtay waan ku ba'nay meeshan waan ku basnay meeshan fa afdi calaya min almaa in yaroo biyo ii soo daadi markaasaa la odhanayaa u jawaaba markaasee ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin ilaahay baa ka xaaraan yeelay gaalada waad soo shaqaysan weydeen imisaad diinta caayis imisaad kitaabka qur'aanka allahay lagu dhaqmi kari maayo imisaad xaqa iska diidanay imisaad xijaabka diiday khalaas wanaag kuma sugna meesha way haraadayaan aad bay u haraadsan yihiin ilaahay waxa uu leeyahay biyo codsanayaan hana loo gurmaday leeyihiin wain yastakiiu gurmad hadday dalbadaan buu ilaahay leeyahay waan haraadnay waan gubanay hana loo gurmado hana ay yidhaahdaan wain yastakiiu yugaau waxaa loogu gurman buu ilaahay leeyahay bimaa'in biyo kalmuhli sidii naxaas la dhalaaliyey oo kale ama daamur la dhalaaliyey oo kale intayna u soo dhowaanba yashwi lwujuuh wejiga ayuu bislaynaya wejigaa ka soo dhacaya xadiis wuxuu ahaa ina arajula markuu u dhowaado biyahaas wejiga diirkiisa oo dhan baa soo dhacaya xataa yabqaa cidaaman ilaa ay lafa kusoo baxaan kusoo hadhaan yashwi lwujuuh wejigaa bislaanaya bi'sa asharaab ilaahay waxau leeyahay alla sharaabkaasi xuma ilaahay waxa uu leeyahay waxaa la waraabin yusqaa bimaa'in sadiid waxaa la waraabin bimaa'in biyo sadiid oo dheecaana dheecaan baa la waraabin malax dhiig iyo malax la isku daray ayaa la waraabin oo kulayl dhaafay yatajaracuh wuu kakaban buu ilaahay leeyahay walaa yakaadu yusiiqu inuu siibo inuu liqo ma karaya buu ilahay wuu kakabanayaa buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacala mana dhaadhicin karayo maxaad u malin biyahaas waa dheecaan dhiig qurun oo la isku daray oo la kulayl dhaafiyey ayaa lagu garaacaya haadaa falyaduuquuhu xamiimun wagasaaq ilaahay saasuu leeyahay biyo kulayl dhaafay iyo dheecaan adag cabdillaahi bni cumar waxau dha alghasaaq waa alqiixu alghaliid waa dheecaan adag buu leeyahay haddii lagu tiixiyo galbeed lagu tiixiyo waxaa qudhmi lahaa oo qurhmuunka dareemi lahaa dadka bari ku nool buu yidhi qurhmuunka biyahaas iyo dheecaankaas wax qaboo lama siinayo shara ma jirto faanta ma jirto meeshaas kooka ma jiro qaqabo ma jiro meeshaas khalaas way kala tegeen laa yaduuquuna fiihaa bardan walaa sharaaba ma dhadhaminayaan buu ilaahay leeyahay baarid wax qabo ma dhadhaminayaan wax sharaabana meeshaa lama siinayo casiir looma soo laaqay dheecaankaas may leeyihin ilaa xamiiman wagasaaqa biyo kole dhaafa iyo dheecaankaasaa u sugan dhar baa loo goynayaa dirays ahlunaarka dirays bay xidhanayaan dhar bay leeyihiin ilaahay waxa uu leeyahay waaladiina kafaruu quطicat lahum hiyaabun min naar kuwii gaaloobay buu ilaahay le quicat waxaa loo gooyey lahum iyaka hiyaabun dhar oo min naar naar ka samaysan dhar naar ka samaysan baa loo xidhaya kaba naar ka samaysan baa loo xidhaya maxaad u malayn gebigiisu uu qiiqayaaba timahan haddaad tinta aad goysid ood eegtid ma dalool baa jira tintii walba qiiq baa ka baxaya ahlu naarka ilaahay waxa uu leeyahay saraabiiluhum min qatiraan saraawiisha ay xidhanayaani min qatiraan buu ilahay le waa daamur waa daamur saraawiil waxaa loo xidhayaa daamur iyo naxaasa ayaa loo xidhayaa wa takhshaa waxaa daboolayaa wujuuhahum wejiyaashooda annaar naar baad daboolaysa shaadh surwaal kabo naaraa loo xidhay jidhka waa loo bedelayaa jidhkan ay xidhanayaan jidhkan waa loo bedelayaa jidh kala loo xidhayaa kolba waa loo bedelaya jidhkan markuu bislaado uu gubto jidh kala loo xidhaya ilaahay waxa uu leeyahay kullamaa nadijat juluuduhum mar walba uu jidhkani bislaada buu ilaahay leeyahay badalnaahum juluudan hayraha jidhkanaan u bedelinaa buu ilaahay leeyahay mar walba uu jidhkani baso uu gubto uu bislaado badalnaahum juluudan jidhkan waan u bedelinaa buu ilaahay maxaan u yeelnaa sida liyaduuquu alcadaab si ay cadaabka u dhadhamiyaan oo u arkaan way beeniyeen ma jira yidhahdeen cadaab aakhira ma jirto waan gubaynaa buu ilaahay leeyahay nacam akhi lmuslim ilaahay waa ghafuuru raxiim dembiga wuu dhaafaa ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala laakiin ogow ilaahay waa shadiidu lciqaab ciqaabtiisuna way daranta markaa dembiga aad samaynaysa hafuuru raxiim baad leedahay ogowna ilaahay shadiidu lciqaab cadaabtiisu way daranta ilaahay cadaabkiisu wuu daran yahay ilaahay waxa uu leeyahay sa usliihi saqar naarta saqara la yidhaahdaa ku gubi waan ku gubi buu ilaahay leeyahay oon gelin wamaa adraaka maa saqar maxaa ka ogeysiiya saqara waxay tahay laa tubqi walaa tadar laa tubqi ma baaqi yeelayso hilib walaa tadar kamana tegaysa buu ilaahay leeyahay laf hilib ma reebayso lafna kama tegayso oo way jejebinaysaa lafaha haraggay siibaysaa hilibkay cunaysaa lafahay jejebinaysaa lawaaxatun lilbashar ilaahay waxa uu leeyahay lawaaxa waa mid madoobayn badan lilbashar jidhkana madoobaysa jidhkanay madoobeynaysa qofkii way gubaysaa way madoobeynaysa ahlu naarku firaash bay leeyihiin waa cajiib firaash gebigiisu uu naar ka samaysan yahay leeyihin makhadado firaash firaash iyo makhadado gebi naar ka samaysan ma seexanayaan waa lagu dheeldheelaya waa kan firaashkiini ku seexda dareeskiini waa kan xidha kabihiini waa kan xidha ilaahay waxa uu leeyahay lahum waxaa u sugnaaday min jahannama mihaad naarta jahannamo waxaa ugu sugan mihaad firaash baa ugu sugan buu ilaahay leeyahay wa min fawqihim korkoogana waxaa ah khawaash wax lagu dado bustayaal iyo go' naar ka samaysan baa ah maxaad u malayn firaash naara busta naara makhadad naara dirays naara subxaana allahi alcadiim uu ku hoogay uu ku khasaaray meesha weliba ilaahay waxa uu leeyahay meeshaa waa loo maydhayaa waa loo maydhayaa maan gubanay waan baaba'nay waan basnay markay cabaadaan ilaahay waxa uu leeyahay sabuu min fawqi ru yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim waxaa lagaga shubayaa madaxa korkiisa alxamiim biyo kolay dhaafay ayaa lagu shubayaabuu ilahay madaxa u maydhaa la leeyahay yusharu maa fii butuunihim waljuluud wuxuu dhalaalinayaa biyahaasi waxay dhalaalinayaan waxa calooshooda ku jira oo dhan waljuluud iyo jidhkooga oo dhan bay dhalaalinayaan biyahaas ma dhimanayo hadduu dhimanayo u reexaysan lahaaba khalaas u ka tegay ma dhimanayo ilaahay waxaa u le khuduuhu qabta factiluuhu jiida si xun u jiida xaggee loo jiidayaa ilaa sawaa'i aljaxiim naarta jaxiimo bartankeega u jiida uma subuu fowqa ra'sih madaxa korkiisa kaga shuba min cadaabi alxariiq min cadaabi alxamiim cadaabkii kulay dhaafay ku shuba buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala maxaa la odhan duq dhandhami innaka anta alcasiizu alkariim kii deeqsiga ahaa ee haalibka ahaa ee kariimka ahaa ee fiicna ayaa tahay dhandhami cadaabkayaga waa adigii diidanaa xaqa waa adigii diidanaa dhandhami arag baa la leeyahay maanta meesha waa lagu garaacayaa madarqado dubbe ayaa jira meesha ilaahay waxa uu leeyahay walahum waxaa u sugan meesha naarta jahannamo maqaamicun min xadiid dubbaa u sugan buu ilaahay leeyahay madarqadaa u sugan oo xadiida buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala kulamaa araaduu an yakhrujuu minha mar walba oy doonaan meeshaa inay ka soo baxaan min hammin murug ay ka soo baxaan uciiduu fiiha waa lagu celiyaa dib baa loogu garaaca waduuquu baa la yidhaha dhandhamiya cadaaba alxariiq cadaabkii wax gubaya dhandhamiya mar walba oy gubtaan mar walba oy cabaadaan mar walba oo idhaahdaana laga khafiifiyo ilaahay waxa uu leeyahay faduuquu baa layidhaha dhandhamiya falan naziidakum inii beerin inii beerini mayno ilaa cadaaba cadaab mooyaane wax kale inii beerini mayno gubta daruur bay arkayaan markaasay leeyiin maanta naloo naxariisanaya daruur baa isa soo haysata roob baa imanaya maanta markaasee waxay ku da waxay ku waxaa ku da-aya masas iyo abeesooyin iyo naar baa ku da-aysa markaasuu ilaahay falan naziidakum ilaa cadaaba cadaab umaan inii beerinaynaa wax kale inii beerini mayno meesha wax walba oo lagu gubo lagu garaaco ayaa jira madarqado budad seefo abeesooyin ina la ina ladaynaa ankaala wax walba oo lagu garaaca meesha agteeda au ilaahay leeyahay inaa actadnaa lilkaafiriina salaasila waaglaala wasaciira silsilado budad saciiro oo kulul waxaasoo dhan baan gaalada u diyaarinay buu ilaahay leeyahay kullamaa khabad mad mar walba oy soo khafiifto naartu soo naaqusanto zidnaahum saciira waxaan u biirinaa horitaan buu ilahay waan sii ololinaa um naarta waan sii holcinaa buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala elunaarku way hadlayaan way cabaadayaan eeladhaansay ku dhufanayaan way ooyayaan yaa yaa ka aqbalaya malaa'igta naarta ka shaqaysay la hadlayaan way ku ooyayaan maxay leeyihin ilaahay wuu noo sheegayaa wa qaala aladiina fi nnaar ilaahay waxa ule kuwii naarta galay likhazanati jahannam malaa'igtii naarta ka shaqaynaysay bay la hadlayaan maxay ku leeyihin udcuu rabbakum war rabbigii noo barya yukhafif cannaa yowman min alcadaab maalin um naarta ha naga khafiifiyo maalin um ha neefsanno maalin um bes ma aha naarta hana laga daayo hana laga baktiyo hana laga saaro ma aha yukhafif cannaa yowman min alcadaab maalin um naarta hana laga khafiifiyo leeyihin qaaluu malaa'igta u jawaabaysa awalam taku ta'tiikum rusulukum bilbayinaat war rusushii ambiyaadii ilaahay miyayna bayinaad iyo xaq iyo mayna iniila iman maxaad u addeeci weyda qaaluu bal ahaa way noo yimaadeen ya leeyihin qaaluu fadcuu dee ducaysta haddaba ilaahay barya bay leeyihin iniku ilaahay waxa uu leeyay wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaal ducada kaafiriintana waa baadi um khalaas yaa ka aqbali duco malaa'igtii bay ka quusanayaan malaa'igta malagii mas-uulka u ahaa malaa'igta naarta ka shaqeeya malag baa mas-uula maalig baa la yidhaahdaa maalig bay u dhawaaqayaan wanaadow yaa maalik waxay leeyihiin maaligow liyaqdi calaynaa rabbuk rabbigaha nagaga qaado maaligow rabbigaha na dilo meesha waan ku gubannay waan ku basnay waan ku bala balaanbal oo dhan bay u yeedhanayaan khalaas meesha waan ku dhimannay waan ku khasaarnay waan ku gubannay rabbigaa noo bari nafta ha naga qaado han dhimanno janno yaana la gelinba bes ciidda han noqonno wuxuu ka aamusayaa bay culimmadu yidhaahdeen arbaciina caaman afartan sano lama hadlayo markaasay mar walba dhawaaqayaan yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk afartan sano markuu ka aamusnaado ayuu u jawaabaya muxuu leeyahay qaala innakum maakithuun meeshaa waad ku waaraysaan kama baxaysaan waad ku jiraysaan weligiin kama baxaysaan buu leeyahay laqad ji'naakum bilxaq xaqi baan inila nimid walaakina akarakum lilxaqi kaarihuun laakiin intiina badan xaqii waad iska diideen xaqii waad iska diideen buu leeyahay khalaas way ka qusteen maaligna innakum maakisuun buu ugu jawaabay waad ku waaraysaan meesha kama baxaysaan ilaahay bay u dhawaaqayaan rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay wuu cadhaysan yahay rabbi maxaad u malayn ilaahay ugu cadhaysan way dhawaaqayaan rabbiba u dhawaaqayaan maxay leeyihiin rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan hayra aladii kunnaa nacmal ilaahow naga bixi bay leeyihiin meesha ilaahow ku gubannay ilaahow rabbanaa rabbigayagiyo akhrijnaa naga bixi nacmal waanu soo shaqayn shaqow ma aha saalixan camal wanaagsan baanu soo shaqayn kii xuma aan ahayn rabbanaa akhrijnaa nacmalu saalixan hayra aladii kunnaa nacmal kii hore ma ah camal wanaagsan ayaanu soo qaban saasay leeyihiin way ballanbaan qaadanaabay leeyihiin inaan soo shaqaynano ilaahu dib noo celi adduunyadii nagu celi waanu toobad keeni salaad badan baanu soo tukan sadaqo badan awaamirtaadan yeelaynaa ilaahay wuu u jawaabayaa ilaahay waxa uu leeyahay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar war cumri miyaanu ini siin da kumaanu siin in qof ku waantoobo miyaanu da ku siin lixdan jir toddobaatan jir miyaanu kaa dhigin buu ilaahay leeyahay awalam nucamirkum miyaanu cumri ini siin maa yatadakaru fiihi man tadakar mid waantoobaya cumri uu ku waantoobo miyaanu ini siin wajaa'akum unnadiir mid inii diga oo aakhiro inii sheega miyuuna kuu iman nebi moxamed miyuuna kuu iman caqli miyaanu ku siin maxaad u diiday cira mayna kuu iman oyna kuu sheegin inaad dhowdahay dhimashadii ay dhowdahay wajaa'akum unnadiir mid kuu diga miyuuna kuu iman faduuquu baa la leeyahay ilahay saasuu leeyahay dhandhamiya arka cadaabkayga famaa lilaalimiina min nasiir ilaahay waxa uu leeyahay daalimiinta wax u kaalmaynaya ma jiro kadib way hadlayaan mar kale ilaahay bay la hadlayaan waxay leeyihiin rabbanaa halabat calayna shiqwatuna wa kunnaa qowman daalliin rabba rabbiga waxaa naga qaalib noqday shaqinimadii iyo xumaantii baa naga qaalib noqday oo naga adkaaday ilaahayow ilaahow xumaantii baa naga adkaatay fusuqii baa naga adkaaday qulubtaydii way ingegtay ilaahayow wa kunnaa qowman daaliin qaar baadiyaysan baanu ahayn xumaan ku jira ayaanu ahayn ilaahow maanta khalaas ballan baan gelaynaa inaanu meeshaa dib ugu soo noqonayn oonu soo dadaali ee ilaahayow meesha naga saar bay leeyihin culummadu waxay yidhaahdeen ilaahay wuu ka aamusayaa intii adduunku uu soo jiray labalaabkeed buu ka aamusayaa ilaahay intuu adduunku soo jiray labalaabkeed buu ilaahay ka aamusayaa markaasay mar walba ku celinayaan rabbanaa halabat calayna shiqwatunaa wa kunnaa qowman daaliin markaasuu ilaahay u jawaabayaa ilaahay maxaa uu leeyahay qaala khsa'uu fiiha ku waara meeshaasi ku hooga ku dheeraada naarta walaa tukallimuun ha ila hadlina buu ilaahay leeyahay hadal iskuma lihin hadal iskuma lihin ku dheeraada kelmadda ikhsa luqada carabida markii la eego waxay ka dhigan tahay waa wid ayga lagu yidhaahdo ikhsa'uu fiiha hoogiina wid baani la yidhi ku hooga ku dheeraada meeshaas walaa tukallimuun ha ila hadlina buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacala hadal iskuma lihin ama amarkayga waad diideen waad addeeci weydeen khalaas meeshaa ku jira meeshaa ma hadlayaan kadib bes sida dameerka uma u ceeyaan baa la yidhi hadda kadib ma hadlayaan sida dameerka uma u ceeyaan ilaahay waxa uu leey haadaa yawmu laa yantiquun walaa yu'danu lahum fayactadiruun meeshaas maalinkaasi ma hadlayaan buu ilaahay leeyahy walaa yu'danu lahum loona ogolaani maayo inay cudurdaar ay dhiibtaan oo ilaahno khalaas sus baa la leeyahay hadda inima hadhin meeshaas ibliis bay qabsanayaan adaana lugooyey adiga xumaanta noogu wacnaa adiga ibliis bay u jeedsanayaan ibliis waxa u leeyahy kaalaya macanaad i canaananaysaa mimbar naaruu koraya naar ka samays ayuu koraya dhegaystuu leeyahay meesha mujrimiintii oo dhan baa jooga abu jahal baa jooga abulahab baa jooga waxaa jooga fircawn baa jooga waxaa jooga munaafiqiintii iyo kaafiriintii oo dhan baa jooga kuwii awaamirta rabbi kuwii ugu xuma adduunka ayaa jooga khudbaddii ibliis bay dhegaysanayaan ibliis wuu u khudbadaynayaa ilaahay baa inoo warramaya وqاaل الشhayطاaن لmا qضya الأمر إن اllaha وaعadكم وaعد الحq ووaعadتكم فأkلفتكم waryaadaheen ila kitaab qur'aanu kuu soo dejiyey nebi moxamed buu kuu soo diray xaqii buu kuu sheegay ووaعadتكم fa akhlaftukum anna waxbaan inii ballan qaaday oo wacdi yar iyo qurux iyo waxbaan kuu qurqurxiyey waan kuu gooyey kadibna wamaa kaana lii calaykum min sultaan wax quwada kuguma lahayn anu kuguma qasbayn markaad khamriga aad baarka sii gelayseed khamriga soo cabaysa maanaa kugu qasbaye masaajidka markii laguu kari la'ah maanaa kaa hayay masaajidka maadi arkaysa aniga saasuu ku leeyahay maadi arkaysa aniga maanaa xumaanta kuu maadi arkaysay maad iska kii qabatid ilaa an dacawtukum anu waxbaa nii yeedhay waan nii qurqurxiye waxbaan kuu qurxiyey fastajabtum lii way waad ajiibteen aniga awam awaamirtii rabbi baad iska diideen xaqii baad iska diideen qurqurxintaydii baad ka soo reecdeen falaa taluumuunii waluumuu anfusakum aniga hay canaananina naftiina canaanta buu leeyahay maa ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikhiy ii kaalmayni maysaan meesha meesha anna inii kaalmayni maayo waxaan inii qaban kara male waxaad ii qaban kartaana ma jiro innii kafartu bimaa ashraktumuunii min qablu waan ka gaaloobay ilaahay waa rabbigay dib uu sharigiyooli maayo ilaahay waxa uu leeyay ina الظaalimiina lahum cadaabun aliim aalimiinta cadaab baa u sugan adag meeshaa lagama baxayo ayuha اlإkhwaة اlkiraam kuwa mu'miniinta iimaan kale ee laa ilaaha ila اllah ku dhinta waa laga saari nacam laa ilaaha illa اllah kuwa ku dhinta waa laga saari laakiin nin naar galay mahoog baa u hadhay nin naar gale mahoog baa u hadhay laakiin kuwii gaalnimada ku dhintay kuwa lagamas bixinayo ilaahay waxa uu leeyahay waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay lahum naaru jahannam naarta jahannamo ayaa u sugan buu ilaahay leey laa yuqdaa calayhim meeshaa kuma kuma dhimanayaan laa yuqdaa calayhim fayamuutuu walaa yukhafafu canhum min cadaabihaa cadaabkaygana lagama khafiifinayo buu ilaahay leeyahay kuma dhimanayaan cadaabkana lagama khafiifinayo kadalika najzi kulla kafuur gaal walba taasaan ku abaalmarinaynaa buu ilaahay leeyahay laa yamuutuuna fiihaa walaa yaxya meeshaasi nolol fiicani ma jirto buu ilaahay leeyahay walaa laa yamuutuun ma dhimanayaan fiihaa naartaa dhexdeeda walaa yaxya mana noola nolol fiican nebigu wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam xadiiskii bukhaari uu soo saaray idaa saara ahlu اljannati ila اljanna ahlu jannuhu markay jannada ay galaan wa ahlu الnaari ila اnnaar ahlu naarkuna ay naarta galaan buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam mowdkii wixii la odhanaya dhimasho ayaa lala iman buu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uma yudbax dhimashadii baa la qali waa wixii dhimasho la odhanayay ayaa la qaliba uma yunaadi munaadin mid dhawaaqaa dhawaaqi maxaa la odhan inna elijanno laa mowt dhimasha ma jirto wa yaa ahla annaar ahli naarkow laa mowt dhimasha ma jirto fayasdaadu ahlu ljannati faraxan ilaa faraxihim ehlujannihii farxaddii ay ku jireen ayay farxad kusii darsanayaan buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wayasdaadu ahlu nnaari xusnan ilaa xusnihim kuwa ehli naar ka ahaana murigtoodii murug baa ugu sii darsami murugtoodii naartii ayaa waxaa ugu sii darsami murug meel aan laga baxayn ka waran culimmadu waxay yidhahdeen haddii la oran lahaa naartaa ku waxaad ku jiraysaan arlada wixii ciid ku jiray oo dhan baa la soo tirini xabad xabad baa loo soo tirini haddii marka ciiddaasi ay tiradaasi ay dhammaato ayaad naarta ka soo baxaysaan haddii lagu yidhaahdo ehli naarka way farxi lahaayeen waxay odhan lahayn mar umay dhammaanaysaa ciiddaasi laakiin waxaa la leeyahay may may taswiiro adigu khaalidiina fiiha way ku waarayaan ku waarayaan weligood kama baxayaan maxaad u malayn ayuha alikhwatu alkiraam naarta ilaahay way kulush ilaahay waxa uu leeyahy dadow faandartukum waxaan iniiga digay naara naar taladaa oo huraysa holcamaysa ololaysa ayaan dadow iniiga digayaa maanta adduun baad dul taagan tihiin waad qoslaysaan waad ciyaaraysaan qofku xasanaad badan buu samayn karaa sayi-aad badan buu samayn karaa ilaahay waxa uu leeyahay ina nebi aadamow faandartukum waxaan iniga digayaa buu ilaahay leeyahay naaran taladaa naar huraysaan iniga digaya quu anfusakum wa ahliikum naara war naftiina iyo ehelkiina naar uga diga buu ilaahay leeyahay mikaa'iil malaga mikaa'iil la yidhaahdo ma qoslin baa la yidhi mundu khuliqat innaar markii naarta la abuuray kadib ma qoslin markuu naarta arkay ayuu yidhi khalaas ta wax ka badbaadaya male ilaahay waxa uu leeyahay dadow ina haadihi tadkiratani waa waano faman shaaa qofkii doona ittakhada ilaa rabbihi sabiila xagga iyo rabbigii wadda ha u sii yeesho camal ha sii samaysto ha u sii diyaargaroobo aakhiro waa waana buu ilahay yidhi faman shaaa ittakhada ilaa rabbihi ma'aaba camal ha shaqaysto oo meel ha u sii samaysta buu ilaahay leeyahay meel uu ku noqdo ha sii samaysto hal la dadaala ayuha alikhwatu alkiraam aakhira ina sugaysa naarta ilaahay laga cabsado ilaahay inaga badbaadiyo wajazaakum allahu khayran wsala allahuma calaa sayidina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin